faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed daa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar maam raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo saaxiibadana dhegaysanaya uu saakay qodobada aad maqli doontaani waxaa ugu waaweyn madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo xalay socod ku maray qaybo ka mid ah magaalada dhuusamareeb ee gobolkani galgaduud midooda afrika oo sheeciyey tirada dalalka afrika uu soo gaaray cudurka koronafayres taliyaha ciidanka xoogga dalka uu ku dhawaaqay dagaal ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab booliska koonfur galbeed soomaaliya oo sheegay inay soo qabteen shakhsi la sheegay inuu isku qarxi rabay gudaha magaalada baydhabo ee gobolka baay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo baaq u diray laamaha amniga somalilan iyo taliyihii nisa ee gobolka banaadir oo xilka laga qaaday iyo taliyo kale oo si kumeergaar ah loogu magacaabay qodobadaas wixuunu ku soo korro intaan war ku jirno ayaa idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal ay goorab u diyaargarooba faahfaahintooda
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaana habad idiinka leenahay waa subaxnimo arbaca ah taariikhdaun ku beegan tahay afarta bisha saddexaad maarso labada kun iyo labaatanka waxaa idiin soo saaray hashim cumar waxaana farsamaynaysa ayaan waxaana si toosa halkan idinkaga akhrinaya anigoo ah maxamed aadan karaama warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa xalay socod ku maray qoobo ka mid ah magaalada dhuusamareeb madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa xalay socod ku maray goobaha ay iskugu tageen bulshada caasimadda magaalada dhuusamareeb islamarkaana ka dhagaystay talooyin muhiima oo ku aadan dhismaha galmudug sidoo kale waxa uu kuurgalay xaaladda amni iyo dhaqdhaqaaqa ganacsi ee magaalada isagoo ka dukaamaystay mid ka mid ah xarumaha ganacsi sida loogu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada galmudug tallaabada uu qaaday madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa timid maalin kadib markii uu sheegay inuu ku guulaystay xalinta qayb ka mid ah caqabadii haystay maamulkiisa oo ahaa dadkii diidanaa doorashadii uu ku soo baxay ee ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee gobolkani galgaduud ee caasimadda maamulka galmudug madaxweyne qoorqoor ayaa waxaa kormeerkiisa ku helinayay saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda kuwa galmudug maamulka degmada iyo mas-uuliyiin kale taliska ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab waryaheena hashim cumar xasan ayaa inoo dhammaystiraya taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka soomaaliya sarreeye guuta cabdixamiid maxamed dirir iyo saraakiil kale ayaa waxa ay kormeer ku tageen fariisimaha ay ciidamada dowladda ku leeyihiin deegaanada number konton bariire sabiid canoole ceelsaniini iyo degmada afgooya ee gobolka shabeellaha hoose jenaraal cabdixamiid maxamed dirir ayaa mid mid waxa uu u dul istaagay difaacyada ciidamada isagoo ciidamada ugu sheegay inay ku ammaanan yihiin sida ay dagaalka xooggan ugula jiraan ururka al-shabaab ugu dambeyn taliyaha waxa uu sheegay in ay u tegi doonaan goobaha ay ku sugan yihiin al-shabaab isaga oo saraakiisha ciidamada ugu baaqay inay u diyaargaroobaan dagaal ka dhan ah ururka al-shabaab
inaysan cadow dambe inta halkaa aa ku nooshinaa baa joogta ay kusoo hawaysaneed anoo ku kalsoon tababarkiinna kartidiinna iyo qaabka aad cadowga u wajihi kartaan anoo ku kalsoon waxaan aaminsanaha marka halkaan timaadeen meelihii ay joogeen inay ka dhaqaaqeen waxaan rabnaa sida aad dalka soomaaliga iyo diinta ugu dhaarateen oo aad ugu shaqaynaysaan inaad ka jiba gaartaan idinkoo isku kalsoon waxaa ugu horreeya qofka bini aadamka waa kalsoonida qofku mar aad usan isu kalsoonayn wax uu yahay ma jirto waxaan rabaa marka idinkoo ilaahay tawashanaya tawakalaya kartida iyo aqoonta iyo xirfadda ciidannimo oo aad leedihiinna kaashanaya inaad u dhabar adeegtaan xaaladda aad ku jirtaan si aad u wiiqdaan cadowga ummadda soomaaliyeed ragaadiyey ciidan tababare baad tihiin ciidan aad kuwaalatigiisu u sarreeyaad tihiin ma aaminsani wiil xun oo dacas qaba oo rasaasta halkaa loogu soo guntay oo canaasiiroo soo dhuunta sidii tuuggii inuu idin soo guriyaysan karo tuuggaa habeenkii dadka u soo dhuunto aan bareero u imaan karin iyaguna waa tuugo waxiyiinna ma jirto waxaan rajaynayaa marka maysakan ceelsiliini ee aad ku sugan tihiin in wax weyn laga dareemi doono haddii alla awoodda laydno cadowgu isaga awal meelaha soo geli jiray oo adbush iyo tuuganimo samayn jiray laakiin hadda innagaa raadsanayna saa diyaar ma u tihiin innagaa raadsanayna meelaha ay ku jiraan oo ku dhuumaalaysanayaan waa ugu tegaynaa haddii alla awoodda laydno
midooda afrika ayaa shaaciyey tirada dalalka afrika uu soo gaaray cudurka halista ah ee koronafayras midowda afrika ayaa waxa uu qoraal ka soo saaray tirada dalalka afrika uu soo gaaday cudurka koronafayras kaasi oo ka bilowday dalka jina sidoo kale dalal badan oo caalamka ahna ugu dhinteen dad badan qoraalka midowda afrika ayaa waxaa lagu sheegay in ilaa iyo hadda cudurka koronafayras uu soo gaaray lix dal oo ka mid ah dalalka afrika kuwaasi oo kale ah aljeeriya masar nigeria morocco senegal iyo tunuusiya wadamo badan oo caalamka ah ayaa haatan laga soo sheegayaa inuu ku faafay cudurka koronafayras waxaana jira sidoo kale wadamo kale oo cudurkani difaac adag uga jira islamarkaana dadka gelaya baaritaano xoogan lagu sameynayo cudurkani oo markiisii ugu horreeyay laga helay dalka jina ayaa wuxuu hadda kusii baahayaa dhammaan dalalka caalamka waxaana dadalka intooda badan wadaan dadaado ku aadan inuu cudurkaasi kusii faafin dalalkooda booliska maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay inay qabteen shakhsi la sheegay inuu isku qarxi rabay magaalada baydhabo ee gobolka baay mar kale haashim cumar ayaa inoo faahfaahinaya magaalada baydhabo ayaa lagu qabta shakhsi hay-adaha amnigu sheegeen inuu doonayo inuu isku qarxiyo magaalada baydhabo shakhsigan ayaa lagu magacaabaa isaaq kaasi oo ku hubeysnaa jaakad bam ku xidhan yahay qori e k forty sevena iyo baskooladiisa halka ninka kale ee qoriga sitana oo isku soo dhiibay ciidamada amniga taliyaha ciidamada booliska baydhabo ee koonfur galbeed mukhtaar ibraahim dumdubow oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ninkaas uu doonayey inuu shacabka ku dhaqan baydhabo isku qarxiyo ha yeeshee gacanta lagu dhigay taliyihii nisa ee gobolka banaadir ayaa xilkii laga qaaday iyo taliyo cusub oo si kumeer gaar ah loogu magacaabay waryaheena ayaan maxamuud cali ayaa inoo dhammaystiraysaa taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa fahad yaasiin xaaji daahir ayaa xilka qaadis ku sameeyey taliyaha nisa ee gobolka banaadir fahad yaasiin ayaa goordhow xilka qaadis ku sameeyey taliyihii nabad sugidda ee gobolka banaadir ibraahim macalin taliyaha nisa fahad yaasiin ayaa xilka taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir si ku-meel gaar ah ugu magacaabay ciise maxamed ciise taliska nisa kama soo bixin wax faahfaahin ah oo ku saabsan xilka qaadista maanta lagu sameeyey taliyaha hay-adda nabad sugidda gobolka banaadir aad bay u mahadsan tahay ayaan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa baaq u diray laamaha amniga ee maamulka somalilan gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi coro ayaa ka hadlay qaraxii laba maalin ka hor lagu dilay gudoomiyihii maxkamadda gobolka sool marxuum xashe sheekh gudoomiye coro ayaa fariin uu ku soo baahiyey bartiisa facebook ayuu hay-adaha amniga u soo jeediyey inay baaris deg deg ah ay sameeyaan gudoomiye coro ayaa sidoo kale fariin tacsila u diray ehladii gudoomiyihii maxkamadda gobolka sool waxayna fariintaasi u dhignay sida tan waxaan tacsi tiiraayo leh la wadaagayaa guud ahaan somalilan gaar ahaan qoyska uu ka baxay gudoomiyihii maxkamadda gobolka sool marxuum xashan sheekh oo gacan ka xaq daran qarax ugu geysatay gudaha magaalada laascanood ilaahay ha u naxariisto marxuumka xukuumadda iyo laamaha amniga waxa ugu baaqay inay si deg deg ah baaris loogu sameeyo falkaasi argagaxa leh ciddii ka dambaysay cadaaladana la hor keeno guud ahaan dhegaystayaal waxaan jeclahay inaan intaasi ku soo afmeero warkii subaxnimo aad kala soctay reediyo cadaado warka maanta waxaa idiin soo saaray haashim cumar xasan waxaana farsameynaya ayaan maxamuud cali waxaana halkan idinkaga tebinaya anigoo ah maxamed aadan karaama warkayga ciddiisa iga ama dib kala soo qabsatay waxay dib uga baarbaaran karaan asoo iskugu jira maqor qoraal sawira beejka internetka aan ku leenahay oo ah www radiocadaado com warkan warkiisa xiga sidaasiyo subaxnimo wanaagsan